أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد الدرس العشرون درس اللباتنات من دروس سفينة النجاح نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى ما يبطل بالصوم وهيابها صونك كبراو يجيك كبلاوان إحكامتيس وأن آخر الدرس نختتمه إن شاء الله تعالى waa darsigii labaatamaad duruustii oo musalsalka ay tixinahayd axkaamtii safiinatunaja oo un hawadni waaye maybaa ka jarnay soonka yaa ka jarni soonka insha allahu tacaala maybaa ku hadlaanay qadaha soonka haddii maalin ramadaan ah iyo waxyaabaha raxaw haddii maalin ramadaan ah soonshay koofesaada way waa qadihii soonkii horta yoonkii walkii leey wala rahaw halmay baa rahaase ernahe kafaaratlcudmaa kafaaro wiinga rahaas oo kafaaradaasoo addoomay lahurooy haddii lawaayoona lihidu maalmood laba bilood la soom mutataabi ah haddii lawaayona lihidu miskiin in dacam lasii likulli miskiini muddun fii quuti yani qaalib fii beladihi taas madahayd may kala jara waanwal tacsiile lanka kaaskeawkii jimaaca ka fasaadi waay soonshay daldadii maalintaas wal ku fade kafaarana koraas oo kafaaraduna sheegni ah waanwal tacsiile tacsiirtin ma yaraahu qaadnwali qaadlaga markaas insha iyo ijtihaad waay may kala jartee ha sheegnay limakan waxyaabaha kale intaasa ku heri qofka mayba waajibaase soonka hoob ku furma haddii ini imsaagsado rugsalaan soonshi hadii furma ini ilaa irido kudhigaas afyay haaysado wal afuriya afyay ku haaysada hisan waa macnan waana qaldadiina maalintaasna ha qadaayo haddii fursad usan helo ilaahay naftan kasam imsaaga limakan waa markuu imsaaga soon furumi ini adoo soom laan eto soomna koo buri ini wal adan aangne soomanaata lan soomahan afka haysad ramadaan horta waajibe ramadaan qeyr shay maaha soon kale sunno iyo wali haadob oo ramadaan ahayn imsaaq ma waajiba may kale ka waajibay lan oob haddina soonshay ka tacadiyey oo rugsan hayne soon rugsan hayn isku furi waay ya haddina ka waajibay imsaanka may kale ernay hilankii niida hamiinka ini barhiisi isku tabiin imsaankaasa ka waajibe baalankaas hamiin sheeli niyooday ha erni oob niidaas aad ku tabta may kale ernay lankii hamiinkii sahuurti ya oo waa ka baryay niida bahbati ya sahuursiiso hamiin malayaw marki dambe ogaadi isuun imsaaga ka waajibe may kale ernayhin haddii us afuru us oong malayaw ini iriidi dhiidi iriidin dhiin edaat usuun imsaaga ka waajibe ilaa iriidi inta dhiman ku dhammaystira maas maal qadaan walku fade kanshanaad maalan soddon shacbaan ah yaa us oong malayaw ini shacbaankii ey ya ramadaan adaat imsaag shee waajibe maalintaas maybaa usuun lagu fadeyhin gado yaa lagu fadee kan lihaad may waa halankay is oweysaa sidaa uma gaboweysaa biyi galaan mada ku galaan sanka ku galaan soonshay saaska furum soonshay furume hoob soonshay furuma may waa markan ramadaanka markii roon lis ilaaliyo la fade biyo is ka gaboweysaay ma ka weysaysaay ka san daaradaay ma kala luqooday ya ya ka rooreen is suwaana goobad fal useeshe ku kooy daraadiye maalintaas soonshay ini isuuna afjay hayso wal afjay saarne ka waajibaas qadana ka waajibaas antaas kudub mayb waa soon haddii la soomo may buriye soon maa yabdulu bisoom yabdulu soomu soonkii bureey biridati ridi ka bure soon mubdilaatu soon may waa ridi kooku ah ridi soonga buriye mubdilaatu soom ridi buriyaasa soonka kow may kala buriyey soonka waxyaabaha buriyaa may kumada ridi buriyaas yabdulu soom waa bure biridati lanka haddii muslimnimadii ku baho gaalow walciyaadu bilaahi wal diinta islaamku saarowsi lakooy soonshay bure waay waa rujuucan ilislaam ilaa kufrin waxaydinaka bure aada haddii gabarti heed aadan koyton soonshay furme nifaasa ka bure dhiiga dhalmada ulmada wilaadi ka bure jenga ka bure walow kaana daalika lahdatan walow jenkaha lahdab alle ka dhiko may kale ka bure waa biiqmaa'i miir daboolom qofka haddii miirshay dabooloma amba waa sukrin amba sukraamow yacni tacaddaa sukrigaasoo tacaddaa tacdiyay bihii shaqsiga ikatacadi yani sukro usu katacadiyey ka goobd falay goobd fal heshe ku koy daraadihayd daawo oo ya ya dhami wereeriyaasa ama samee khamri dhami waxyaabahaas isu iskuraami soonshay furume in camaa iqamaga iyo miirdaboolka iyo sokrigaba haddii amamayno jamiica nahaari maalinta oo dhan haddii amamayno maalinta oo dhan marka ridada iyo junuunka iyo xeelka iyo nifaaska iyo walaadada intaas dhan haddii ha ka darisaan qofka soonshay dhatiis walow laxadooba alle ka dhiko soonshay furume walow laxdoba ha dhiko laxadoo yaa yaa yaa waa ridaawi lahadloo jemow lahadloo aadan koyti nifaas dhiig wali haadob yani furmayan yamnacu siha sixida soonkaan soo shareebe hundurmo walma dhabaas caglo zuuliyaas laakiin soon ma furaas hundurmada haddii maalinta o dhan hataa camamoob intaas o dhan soonka furaayan yabdulu soomu soonkiya bure biriddatin ridi ka bure waxaydin wabixaydina ka bure wa nifaasin wabinifaasin dhiigu muleetiya ka bure dhiigi dhalmadu waay oo wilaadatin wilaadi ka bure dhalowka naftiis wajunuuni wabijunuuni jenga ka bure walow lahadatan lahadoob alle ka dhako jenka ulusi yani wabiiqmaa'in miir daboolanga ka bure soonki wasukrin wabisukrin sukraama ka bure sukraan may laree lanka wareera oo markii khamro dhama oo kalanba oo daawo oo tacaddaa sukrigaasoo tacaddaa tacdiyay bii shaqsiga sukriga tacdi in camaa haddii camameeno sukriga iyo iqmagaba jamiica nahaari maalinta dhan haddii camameen ka tacdii laarimayba haddiisan ka tacdiin min liajli tadaawi isdaaweyo daraadii aan dhammaay taqtara aan qorin markan ka sumoowi wal sumoowd oo kale saas haddii ka koy aus hesheenku koyna ka unsee soonshay ma furaa waay maweelay usikasmanis weelna usikasmanis weelnae wal oo laakiin tacadiga waay iqamaga oo tacadiga ka koy iyo sukriga tacdiga sukriga oo tacadiga ka koy kaasaa soonka fure faslun haadaa kan faasulunkii warshalbiya waay fasalka mayba anfasal i aha ee ma infasal iya kaan intu ku galaanahe fasal aqsaam ramadaan iftaarka qiiboshay iyo anfasili iftaarka qiiboshay anfasili fi aqsaam alaftaar iftaarka fi aqsaam aliftaari fi ramadaana ramadaanka afurooka la afuraaw i axkaamtiisii anfasili marka may laray aliftaaru afuryaalo fi ramadaan la afuraaw arbacatu anwaaci noocyaalo afare waa afar nooc waa emeew laakiin bictibaari alxukmi higo xugunka afurka xugun ahaan haddii la fiiri naaxiyalti lxukmi haddii laku fiiri afurka afaraan shalbahe afur waajib ah ini la afuroob yani waajibatan la soomanaad haaram ed afur banaan jaa-izu soomanaa tonkii banaanta afur afurnaa tonkii banaanta afur oo mayla raayi oo usuunu haaram eb inaad afurto haaram iyo xugun shay dilka dembao iyo may waha intan aan shalbahe maan shalbahay afur waajib ah afur banaano mubaax ah afur oo xaaram ah oo ini la afuroob xaaram eta may la raayi qofka inus afuro xaaram etaa shariga ilaahayba ka dembaawo hoobuuse afuro iyo may baan shalbahay kooleer haw laa walaa walaa walaa mana laa walaa maylka jeeda koo xaaramnan hayne jaa-isnan hayn walba lanka tilmaaman antungaan shalbahe kan koowaad ma ay afur oh ini qofka afurooba eta may la raayi waajib waajib sharci waayo ini la afuro aha koo banaan afur banaan iyo koo o waajibnan hayna jaa-isnan hayn xaaramnan hayn kiraahinan hayn walba lanka tilmaaman i afur xaaram eh antungaan shalbahe meegaa markun yani may waa ha ashyaadaas oo dhan intuun hadda sheegn intaas aan shalbahaas waay afar afar nooc waay afur waajib ah afur jaa-is ah afur oo walba lanka tilmaamaan waay waajib i jaa-is i muxaram i makru walba lan araan iyo afur oo in xaarambe in la afur xaaram afartaas shay waay min min anaaxiyati alxukmi markil roog intagaan shalbaya alifdaaro afur yaala fi ramadaana ramadaan fi shay la afuraaw arbacatu anwaaci noo yaalo afare waay waajibun iftaar waajib ah waay afur oo waajib ah in la afurooba waajib waay ha yani lankama soo manaado koro waajibun ko waajib ah waay may lamid ay kaas kamaa fil xaa-idi naagdi aada gabti oo kale ma soo manaado korto wanufasaayi naagdi dhiig dhalmada gabti waa jaa-isun koo jaa-is afur banaan in la afroona banaanta in la soomnaado kamaa fil musaafiri qofka musaafirka afurshay oo kale i wal mariidi kamaa fil mariidi qofka jirinayo oo kale musaafirka rugsiya qaba hooba afroona madanbaabaaw hooba soo manaadoon ilaahay ambanaay mariilkana kadaalika hoob maratii marad usun kar korna yani soonka ay afurna ambanaanyi soo manaagna ambanaan walaa waajibun walaa jaa-isun walaa makruun walaa xaraamun ka owaal ballanka tilmaamana kamaa filmajnuuni majnuunki afur shay oo kale waay iyo waxyaabaha majnuunka yani kamaa filmajnuuni yani soonka majnuun hadee mukalafka ma ah markun hoo isku afur afur shay waajibna ma ah xaaraamna ma ah jaa-isna walba ma ah waa muxaramun afur xaaram ah kaman shaqso oo kale waay akhra akhrey qadaa ramadaan ramadaan qaladiisa akhri ma atamakunihi in suurtogowshaya olol qaba qadaha hataa daaqa alwaqtu ilaa waqtii ku cariiri waay canhu canilqadaai qalada xigshe inha ku cariirto waay ramadaankun hadda la soomanta oo hoob walkii qadaawaan qadadan tan eh may waaha nin ramadaanka kalelindeerna ini ada hagudda yaa waajib eh sharciga ilaahay sidii eb yaa waajib eh ileen hoob ramadaankii ramadaanka intin dhay halkaasina gudaasha inaad haguddo isku qadaayto isku biida yaa waajib sharci ah qadadaas hoobaad akhirta ilaa ramadaanka ha ku galaa walka dembaawe lianna waqtishe haddana koo kale waajib ee kooy markan qofka qadada ini akhirey akhirey akhriyaa yaa oo fursadiisa cariiri ata ramadaanka kalena walyar ku dhimayin yaa ya gudagalay hatan yaa oo ramadaanka hoob maalintan usa soomi soonkaas ku halaawo maalin kale usa badiil ee mahelaawo ilaan ramadaanka faralka ayaa hagale markaas oo kale lanka soonkaas oo kale sooman inus afuroon xaaram waay waa muxaramun afur oo xaaram ee kamaan shaqsi oo kale akhara akhray qadaa ramadaan ramadaan qaldadiisa akhri maca tamakunihi qaldihii suurtagalowsheeda qaba hataa daaq al waqti waqtiga intii ku ariri waaye canhu anil qadaai qaldigii ha ku ariri waaye waa qasaamul iftaari afur ka qiibiyaalshii maa yalzamu biictibaari maa yalzamu kii hoodhaymahayti yani aqsaam aliftaar مادي أفرت إن شاء الله بهاي باعتبار الحكم من ناحية الحكم أفر حرام أمي أفر واجب أفر جائز أفر والبنغ أساسها إرني كان ما يلزم يعني باعتبار ما يلزم مركل لا أفر ولا قرطبة ما نتيجة دي واي أقسام تسمى أو أفر يعني أيضا شيء of كهبس أفر قد بس إف دي استجرانك واجباس قدن والكفذة في دين والكفذة قدين والكفذة في دين والكفذة macna shee maylika wede fidiide yani yoonkaas inaad muddo dhiibtu mudkodhi lamaalam hootoob lamashood lamashoodod almudya dhiibaas lamaskiin ee siyaas qadadin ha qadayaas kaas lama waayo oo qada iyo afurti qada fidiya kii waajibe fidiida macnaha kafaaro waayo iyo kii waajibaas fidii macna shee saasu hoobaad afurta may ku rataa may afurki qadadan ku rataa maase fidiina ku rataa maase haa qadan ku rataa maase fi diini ku rataa maase kan koowaad waaye maa yalzamu fiihi alqadaa walfidyatu waaye qada i fidyeba iskala laazimayaan qadan walku fadee qofkii fi diina walku fadee kaasma ay markun maa yalzamu fiihi alqadaa walfidyati kow kan lamaad afur oo madeeda afurta alifdaaru afuro waaye likhawfin shaksiga obsowshay daraasa an afuri calaa gayrihi calaa nafsihi mae khoof calaa gayrihi yani islaanti xaamalada hayti oo kale onogshay ololaadka jari iyo an khoofaso afurti amase mae may waha ti oo murdidahayt nuugsantahayd oo kale onogii naaska adi gaajika dilaas ilmaan orolays waa la reeday onogun ada markan ada wara aanadan yani soomanaat onoga koo baahde amba qof bii dhahgalaaw oo dhamadaa ee argi biyoya sun la galay si asuhanku bii dabaala kasaay saasa ka afuri ada naf kale usoo badbaadiya ya afuri afurkusiga maalintaas ada afurti qadadii walkoo fade hadii geekoete hadii lamet sideed may kale la waajibaase wal fidii la raaw la waajibaas fidiida dabcan may waaha maalinta inaad dhiibtu waay mud ya dhiibaas almuddu ya dhiibaas mud may la raay hal shood qadadiina biyaas hal maskiin raashin shayna maalintaas dhiibaas mudaa la raay mud hal shoodood waay wathaani kan lamaad oo usuun qadi fidii laazimaad lama shay waay afur oo qadi fidii laazim lamo kan lamaad alif daaro afuroo waay ma a ta'khiiri qadaa'in qadadii akhirowshaya oo la laqabya afuri xilligii qad- soon qadilika lahay wamaa imkaanihi qadligii soon suurta galaw xataa yaatiya ramadaanu aakharu ramadaan kale intii ku kooyay qofka madunsaa soo kale qadihii ramadaanka ka qadlaawya akhire ilaa ramadaankii kale ha ku galo waqtigii markuu waqti usu gudu kuwaay ramadaankii kale faradkii lamaada ka kooy ilaa xeerkaa soo qadadiis deersii qadadiina wal ku fade fiidiina wal ku fade ha mawele may ka jare qusuura ka jare goobad fala ka jare anaan waay markan fidiida ganaax waay ganaax waay markun ilaa ramadaanka kale kuwaay likhabarin may daliilinga khabar nawagil ku yidhi man adraka ramadaanu lankii ramadaan deero han heleele fa afdara afuro limaradin jiri daraadean afur uma saha aafamaad walam yaqdihu an gudne ramadaankiina han gudna xataa adrakahu ramadaanu aakhara ramadaan kale ilaa ku garaaw saama aladii adrakahu ramadaanka madaas faradkii horta la roogyaa yaa yaa gude gadadii madaas ku ba'dway uma yaqdi maa calayhi wali korshehaay ramadaanka lamaad madii sooma kuduba qadaaye uma yudcimu quudiyey an kulli yowmin miskiinan miskiina quudiye maanaa fididii waay maalin kasta inta ad dadka tirada qadlada la ekaay maalintii miskiina quudiye rawaahu daaraqudnini wal beyhaqiyu ya weriyeen daaraqudni iyo beyhaq ya weriyeen waay hada imkaan isoon suurta galaw la erimay bahi haddii qofkiibu fursad ban helna safarkii isoo daa'ima iyo ramadaanka kale haka gale amba maradkii ous daraadisan afuray rugsada haytiba maku dhammaana ilaa ramadaan kale ha ku galaw saas oo kale amba xilmaami imi jaahilahay waxyaabahaas oo kale haddii jaraan galdad besa laku fadee fidiima laku fadaw taasna yeena saas lamadaas shay yani may laazimee alqadaa maca alfidyati galda i fidiye oo sijara ya laazimaas lamadaas shay kan lamaad may waha waa thaaniiha thaani laqsaami aqsaamta keediya lamaad kan koowaad may haaya maa yalzamul فيه القضاء والفدية كان لما كاسل لما إن شاء الله هاي لأن على الإفطار على خوف لخوف على غيره الإفطار مع تأخير قضاء ومع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر لما داس كان لما ما يلزم فيه القضاء دون الفدية أفر أو سبب تيس قضاء بس إليك واجبات في الدين واجبان معناه كفارة في الدين واجبان وهو كاس يكثر بدل ذلك إذا أن بدل كاس وهو يكثر wahuwa yakuru markii likilay ka muqmaa caleyhi kii la miir dabooli oo kale waay kii miir daboolami wanaasin liniyati kii hamiinkii niidi hilmaamay niidi in la barayso waajib haytee erni wa mutacadinkii soon sheekata adiyey bifidrihi afurjey kasaan afuri laakin wal jimaacan hayne ka afuri waxyaabahaas oo dhan yaa ya hagad hagudi gale waliba yani oo afur e kulli hagale kan usee bes qadlo besa lagu fade fidii malan haysad waay fidii malan hays wahuwa yakuru ka muqmaa caleyhi وثالثها كان لمات كان سدهاد كان سدهاد قسم سدهاد أو ما يلزم ما أفروا يلزم لازم وفيه ما الفدية في الدين لازمات دون القضاء كي هذا عكس شيء واي كي هذا قضي واجبات في الدين مجرنا كان في الدين بس واجبات قضى ملك فضاوف ما لان تيب هل مسكين دعام شيء اسكو ديبه مدكو يو يو ولي لك يعني oo laka naashnaashay oo laakiin nadiif ay quutul qaalib albeled ah ya dhiibe bes hunguru kale wal kale qado kale iyo walan raacdaw tabici kale ma jira kaasma ila reebo huwa sheekhun kabiirin waay sheekh weyn waay dog waayel ee kabiir ah oo xaram ah oo laa yastadiicu sowm soonka ban kara korn waay yani ini soomanaada ma kara koro kaas fidyaa laku dhiibe dogaas oo kale dogaas oo kale fidyaa laku dhiibe bes waaye walaashayna isku aame sheekhun kabiir sheekh kabiira may kale lamad allan marid marad sheini oo way waaha walam yastati soom fi jamiic azmaan fain qadara calayhi fi bacdi wajaba caleyh inti kara koro hoob qiib kara koroon qiibta kara koro soom hoob walan kara koroon raashin shaya isku aame mashaaridiis may lamad allan ka mariidka ee waay almaradu aladi laa yurjaa buruhu kaasa lamad waay mariid ulus ya haysada ni aafimaadoon mal rajeeyaw usuna way waa fidyaali ku dhiibe soonkana malan haysada kan kan kan waraabicu ha aqsaamtkeedii afaraad laa walaa lehe laa walaa maylika jeed laa fidyata walaa kafaarata yani walaa qadaa walan haysoo ma jirooba kaas wahuwa almajnuun aladi lam yatacadda bijunuunihi maanaa afartii hor natiijada ku ratabanti waayo lamada afartan dem afartii hor soo ifdaariyaalka min biictibaari alxukmi maayne haddana may ku laazime kakasakii waayo majnuunkaas oo kale mukalafba ma eba walba malan haysad waay wala ka tilmaamo ma qado ma le kafaaro ma le walba ma le alifdaaru afuryaalki aqsaamu lifdaar aqs- afuryaalka aq- aqsaam giiboshe biictibaari maa yalzamu walkilaazima madila fiiri arbacatun afar waay aydan sidii hore maa afur waa yalzamu laazima fiihi maag fii shay alqadaau qadi laazimaw walfidyatu fidii laazimaas wahuwa kaas ithnaani lamu alawalu kan koowaad oo qadi fidii laazimaas aliftaaru afur waay likhoofin liajli khoofin obsa daraadiya lan afuri alaa gayrihi shaksiyi geer shayin obsadaw usm naftiis meel nafkale ama hilaagsimaas daraadiyan afuri wathaani kan lamaad aliftaaru afuro waaye kan kan lamaad oo fidii qadabla ka laazimaas qofka aliftaaru afur waaye maa taakhiiri qadaa'in qadagii akhirooshili laqaba yacni usoo qada akhiri ilaa ramadaanka kale ha ku galaayo ya hatana ma- fursadii yar haysidii soomi hatana soonkia furi hatana wamaa imkaanihi suurtagalowshii liqaba qadaga hataa yaatiya ramadaanu aakharu ramadaan kale inti ha ku galaayo usoo akhri inti ramadaanka kale ku kooya akhri hatana soomi madi soomi fursadii haysi hatana dhumiyay afuri kaasna kafaaran walku fade qadan walku fade wathaaniiha kan lamaad qismiga lamaad maa afur waa yalzamu laazima fiihi maaga fii shay alqadaau shaksi qadika waajibaas duuna alfidyati fidii fidii laantiya waay qado fidii in lasoo naka waajibaas wahuwa kaas yaksuru badade ka muqmaa caleyhi kiilimir dabooli oo kale ilankii ramadaan afuray bikayri jimaaka afuri walahaas oo dhan ha gale wathaalithuhaa kan saddexaad qismiga saddexaad maa soon waa yalzamu laazimayo afur waa yalzamu laazima fiihi maa fiishi alfidyatu fidiik waajibaas duuna alqadaai qadla duunshe waayo qadla malku fadaw laakiin fidii lagu fade wahuwa kaas sheekhun kabiirun doggii oo waayelkahay dhala dhaloowiyo ومرض ومريض الذي لا يرجى مرضه ورابعها قسم أفراد لا ولا واي لا قضاء ولا فدية وهو كاس المجنون مجنون الذي مجنونك لم يتعدى أنك تعدين بجنونك تعدين فاصل هذا كان فاصل كي والشل بيواي فصل كان كان أنا ما انفصل إياه ما يصير إلى الجوف في رمضان waxyaabaha deelaa qofka sooman joof iyo joof may la rehay meelo oo may waaha sida sankii afki iyo waxyaabahaas oo kale la rehay lan sooman soonshay joof iyo dhatiis waldeeri ahkaamti waayo maa yasiru ila aljoofi fii bayaani maa laa yufdiru waxyaabaha lanka afuraan waana ileen qofka bini aadamka hole gudaan galya afule afka ku galo um sanka ku galo um yani dubulka gobolka meelahaasaa soonshay ka furme oo eenga gali saasa ka furmaay kan inta mayka idaayana markan fi bayaan waa fasalka ninka dambeey waa maa laa yufdiru yani mima yasiru ila joofi wal inti joof deeraan hatana madi joof deeraan kudib ra- soonkan an furaan الذي لا يفضل أنفريان من ماغنكم الذي يصل ديره إلى الجوف جوف ديره سبعة أفراد آه سبعة أفراد طلب النوع واحد wal qof bini-aadinga joofyay deeri waana soonkana in furaana todoba nooc waay todoba noocad may waa kan koowaad i kan lamaad i kan saddexaad may waa han todobadaas maa waa yasilu deera ila joofi joofa deeri benisyaana hilmaanka ka deeri ow jahlinga ka deeri ow ikraahinga ka deeri ow bijiryaani riigin hunjuf la socdooshaga ka deeri bimaanin la socdi beyna asnaani ilkooshay dhatiyo ahaadi maag waqad hal cajasa caajise shaqsigina an majihi maagaas gamowshe ku caajis licudrihi shaqsiga cudurdey cudurshay daraadis yaan ku caajis sheey qofka joofjiya deeri ololahaysa deeri ama sansheey aad maskaxdiis hilmaanga ka deeri hilmaansanaayo maama og alishey ku allo nisyaanga ka deeri ama may kale ka deeri soomkia hilmaansana ini soomiyi in kaleba is ilowsanaayey ama jaahila ku ey ini walaam af soomba furaayaan ambi ikraah waa warka khasbay khasbiyan yani inti la qoobadyaala ka gulaami qaala sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay mehe magna siya lanki hilmaam wahuwa saa'imun ini isu soominya hilmaami fa akala wala aamay oo shariba dhamay falyutima soomahu soonshay dhammaastiro eri rasuulka fa inamaa acamahu llaah ilaahay aguudiyay wasaqaahu waraabi rawaahu shaykhaani wasaxaxaahu taasaana daliilin ah hilmaan hoob soonka hilmaan walmalin ama jahli may waa qof islaamkaba ka usaba hatile hagale axkaamtiis inkasaano amba wal ikraahey may larhaayi hooga yani ya yalinkashibi qasbiyan ambonhayn wal afyeyka jaray ilankaaya yaa reegsi hanjuftiisla daraari isku soco korno nisku bii korno yaa ololays deeri waxyaabahaas oo dhan soonka ma furaayan waay waa maa waaye waa sala deeri intaas markumay waahan kan koowaad i kan lamaad i kan saddexaad waay kan seddaad kan afaraadna wari hunjufta la dareeri waa wabajiryaani reegin bimaa bayna asnaani waqad cajaza can maji licudrihi bikhilaafi maa idaa qadira calaa maji tuurowshee ku aajisi laari uso tuurowshee karakor hadi dhunji yani kan use dhacaamki us aamya lamid ay soonshay furume may kale lamada kan kan kan markan oo shanaad waa maa waay wasala deere ila joofi joof deeri een oo joof deerti waay wa kaana maagna ahaaday qubaara dariiqin jidkii bustiis ahay boorti jidka wada baabur maraasa amba siiga amba hoolay weday hoolaagya ka buska hajeen geeka dhon sankaku ka aruuri sanshee ka aruuri afjee ka aruuri joof jee gali hunjuftiis yala dhunji kanguse hoob hatufa arradii sheleedii hatufe kaasna soonshay ma fura waay ileen walnana isku soco korn waay wamaa waaye kan lihaad wasala deere ilayhi la joofi deeri wa kaana ahaaday maagana qarbalata daqiiqin budidi boodboodshau ahaaday imba budi walaa sagiijyaay ama same burashal socaay waxyaabahaas yasanka ku gale afu gale ka boodboodi kaasna way waaha soonshay ma furaaw ow ama same ekan todoba dubaaban teese waaye teese daa'iran duulaaw teese duulaawa dalag eri dubaab duulaaw ya dalag erey ololada aan fadheedi soonshay ma furmaaw leana wal oo awoodin leymaya khasbiyan wal iska suubiin maya wamaa wasala ilayhi wakaana qarbalata daqiiqin ow dubaaban ow dubaaban daa'iran dula ow naxu dubaaban daa'ir ow naxwahu dubaab walilamade ka bacuudatin dhalmaanyo oo limashaqati lixtiraasi can daalika le arrinteede arrin o dhiisku oo ilaali karo mboonhayn qofku isku ilaali kor mee arrin oo qofku isku ilaali kor mee intaas oo dhan soonkii yacni may waa ma furaayaan intaas oo dhan acyaan oo soon in furaan waaye acyaan oo soon in furaan waaye faslun hada kan faasunkiio shalbiya waay alladii kii laa yufdiru in furaan min maagina kumid alladii yasilu deero ilaljoofi joofi deeraw sabatu afraadin noocyaala todoba waay maa waa yasilu deeraw ilaljoofi deeraw binisyaanin hilmaanga ka deeri oo jahlin bijahlinga ka deeri oo ikraahin biikraahinga ka deeri oo bijaryaani riigin hunjufti la dareeraw sheeka deeri bimaa la dareerti bayna asnaani shaksiga ilkooshay dhatiya ahaad wagad hal cajasa shaksiina cajiisay can majihimaa gamowshay ku cajiisi licudrihi udurshay daraadiis wamaa waay waa sala deeri iljoofi joofa deeri wakaana ahaaday maagana qubaara dariigin dariigii boortisa ahaadi wamaa waay waa sala deeri ilaahi iljoofiya deeri wakaana ahaaday maagana qarbalata daqiiqin budidii boodboodtii ahaadi ow dubaaban teesii ahaadi daa'iran duulaw ow naxwahu naxwa dubaabi teesiga walilimada dhalmaanyadii kana waxyaabahaas wallaahu ilaahay aclamu og bisawaabi sada tooska ilaahay kasee khatamadiya deeri sheekha meerhay wallaahu ilaahay aclamu oga min kulli dii cilmin kii cilman saahib hay kulli shay ilaahay yaa ku oga waay wafawqa dii cilmin cali wafawqa kulli dii cilmin caliimun يلري الله أعلى من ذلك بالصواب بما يوافق الحق في الواقع يعني حق حقيقة دبتة قول افعل ولي هذا إلهي سوك سبحانه وتعالى تواضع واي تذكر مسلمين تردون ساسلك كساي لأنه قفك ما يلري حديث والقرى إيه حديث والأخري مركزت ما يبا يعني جيلدي هندي مالانتي انت كدر لها يعني هان هان كودمنا انو سانك جير مركز مديس دبن فيري ولا سوبي مركون علمك إلهي أسول سبحانه وتعالى الله أعلم نصف العلم يلره ولذلك مرك شيخ ساسلي والله إلهي أعلم أك بالصواب سد الصواب كتوسن نسأل الله إلهي سؤالا أليه الكريم أديك سجهاي إلهي ديك سجهاي كريم كهاي يا ورسدان يا سؤالا ما يول سؤالا بجاه نبيه نبيشي يك سؤالا نو محمد واي نوع توسلك كمد واي توسلك أنواع بدنا لي أنواع بنانين أنواع بنا باللي كان ما يكون مدي أنواع التواصل بنا عاكم مدي نبغى أن لك التواصل نسأل الله يا صحابة ذاك التواصل نسأل الله إلهي يا سؤالا الله الكريمة أو أو دكس أو دكس بدن دكس الميس إلهي ما يكون مدي أضد إنك الله الماس إنك الله إني أضول يعني كسي واي حقنا إنك الله ini markaas ka ignaxariisolka sii waay adoo mudinibet ini ilaahay yani ka abaal mari waay maas makildhihiinii maagwalniinsiye saas saasa erjarni markii shoofinti ili qaaday saas daraaddeed nasalullahi ilaah su-aalan ali alkariima oo deegsiga oo kariimka sakhiga bijaahi nabiy nabishay jaahishee ka su-aalan nabi nabigi alwasiimi wasiima alwasiimi uumus toosan an yukhrijani ini an oobiya warsadee weeri anna min addunyaa addunyadu la roog an oo bi musliman an oo musin ah wa waalidaya lamaday waalid adduunyaku bi iyo wa axibaabi axbaa'i axibaa'i dadka ana jeela axbaabtee ini adduunyaku saar iyo wa man qof ilaya anibi intamaha ignasab sheegdaw ini adduunyaku bi musliman is oo muslim ey wa an yakfira lay inaani dhaafo ilaahay warsade iyo walahum dadka an ha sheegib ini dhaafo mogaxamaatin dunuubtigu wiino kabaa'irta in ilaahay ku dhaaf iwalamaman dunuubtatiida yaryar in ilaahay ku dhaafya ilaahay warsade wasala allahu alagna harisa calaa sayidina sayidkan korshe muxamadin nabo muhamade ibni cabdillaahi cabdillaahi ariisha ee ibni cabdilmualib eh ibni haashimin eh ibni cabdimanaafic eh rasuulillaahi ilaahay rasuulshay eh ilaa kaafati lkhalqi dadka bini aadanka oo dhan khalqiga o dhan la handiri jinni insi i malaa'igba wal handiri rasuulilmalaaximi rasuulilmalaaximi waay diriiryaalkii rasuulshu ahay macnaheed waxa waaye gees yahay waay nabaga markii oo dadka madaan daansada jiran rasuulka sala allah alay wasalam laakiin mar alle markii la istaabada may waa ha geesi haay may ha ku daahirtay yacni nabaga sala mawaaqiftiisi oo jihaadiga oo laha aragi ya arrinteeda ha ku daahirtay rasuulilmalaaximi diriiryaalkii rasuulshu ahaayo sala allahu nahrisa calayhi nabi korshe wasalama alnabadgelya nabagaas kaas ayaa ka salliyay waana salaame waa erisifaatiya sheeguhay nabigii alf yani xabiibillaahi mahbuubillaahi ilaahay xabiib sheegay alfaatihi furey kheerka furi ambiyada furi alkhaatimi khatamey ambiyada ilaahay laka khatami naba kala gadaal sheegin kooyaan wa aalihi aalshi alag naharis wa sahbi asaabti alag naharis ajmaciina dhammaantiyo walxamdu mahad lilaahi ilaahi aan sugnaad allahaaso rabbilcaalamiin caalamiinta rabbishu ahaadi tama bicawni illaahi tacaala may ka dhammaystiramay ilaahay kaalmidiis daraadiye matnu safiinati naja safiinada najm matnashe wayalihi may la hariire matna safiinati salaa yaa la hariire wallahu subxaanaه wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh